galab wanaagsan ah dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa maalin isniin ah bisha nofembar ee sanadka kana waa toddoba waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee aaaka iyo anka mitrban iyo boga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afarta galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o n ah waxaa idiin daadihinaysaa caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mida wararkii u dambeeyey ee xaaladda tuulada qaayib oo saaka al-shabaab ay soo weerareen xilliga salaada subax la tukanay ayay soo weerareen khawaarijtu waxa weeye magaaladiina saxal baan ku haynaa wax hadda waxyeelaha ciidanka gaarina ma jiraan waxay la hareen ma jirin uma suurto gelin wixii ay malaynayeen uma suurto gelin
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan doorashada muddada dhexe ee dalkan maraykanka oo dhici doonta maalinta berita ah muddo dheer baan ka soo shaqaynaynay dadkeenna inay ka dhex muuqdaan sidaan hore u sheegay dadkeenna ma aha dad marti ah markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fadhiisanno alxamdulilah maanta miiskii aan fadhinaa waagii hore waxaan sugi jiray in wax naloo qaybsho maanta annagaan qaybinaynaa
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo xaaladda deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud ayaa degan kadib dagaal saacado socday oo halkaasi ku dhex maray maleeshiyada al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalk oo kaashanaya dadka deegaanka wasiirka warfaafinta galmudug ayaa v o e da waxa uu sheegay in dagaalkaasi ay guulo ka gaareen islamarkaana ay jebiyeen maleeshiyada al-shabaab ee weerarka ku qaaday fariisimada ciidamada galmudug iyo kuwa deegaanka ilowareedyo kala duwan oo v o edu ay la hadashay ayaa u sheegay in dagaalka uu geystay khasaare nafeed oo soo gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo burbur hantiyadeed oo soo gaaray xaruntii isgaarsiinta ah ee deegaanka oo qarax lala beegsaday dhinaca kalena ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa weerar ku qaaday deegaanka xiindheere oo ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab dagaalkii maanta ee qaayib ayaa qayb ka ah dagaalada dowladda soomaaliya maamul goboleedyada iyo bulshada deegaanka oo iskaashanaya ay kula jiraan kooxda al-shabaab oo xooggiisa uu ka socdo gobollada hiiraan shabeellada dhexe iyo galgaduud dagaaladan ayaa kooxda al-shabaab waxaa looga saaray deegaano badankood ka tirsan gobollada hiiraan shabeellada dhexe iyo maamul goboleedka hirshabeelle shirkadda meta ayaa waxay qorshaynaysaa in ay bilowdo shaqo ka fariisin ballaaran toddobaadkan taas oo saamayn doonta kumanaan shaqaale ah wargeyska wall street journal ayaa axaddii sheegay isagoo soo xiganaya dadka aqoontuule arrintan iyadoo lagu dhawaaqayo sida qorshuhu yahay arbacada meta waa ay diiday in ay faallo ka bixiso warka wargeyska wall street journal shirkadan ay hoos tagto facebook ee meta ayaa bishii oktoobar waxa ay saadaalisay fasax iyo kharashyo aad u badan sanadka soo socda oo tirtiraya qiyaastii lixdan iyo toddoba bilyan qiimaha suuqa saamiyada meta isagoo ku daray in ka badan nustrilian dollar qiimihii horay u lumay sanadkan aragtida niyad jabka leh ayaa timid iyadoo meta ay la tacaalayso hoosu dhaaca kobaca dhaqaalaha adduunka tartanka tiktok isbedelada gaarka ah ee xagga ilaalinta sirta ee apple walwalka ku saabsan kharashaadka ballaaran iyo khatarta joogtada ah ee qaanuunka madaxa fulinta ee shirkadda ayaa sheegay inuu rajaynayo in maalgashiga kala duwan ay qaataan ilaa iyo toban sano si ay u midho dhalaan dhanka kale waxa uu ku qasbanaaday in uu hakiyo shaqaalaysiinta inuu xiro mashaariiciyo iyo sidoo kale dib u habeynta shaqaalaha oo la hakiyey si loo dhimo kharashaadka dhowr shirkadood oo xagga teknolojiyada ah oo ay ku jiraan microsoft twitter iyo snab ayaa waxa ay jareen shaqooyinkii waxaana ay hoos u dhigeen shaqaalaysiinta bilihii lasoo dhaafay iyadoo kobaca dhaqaalaha adduunka uu hoos u dhacay dulsaarka sarreeya sicir bararka sii kordhaya iyo dhibaatada tamarta ee yurub hogaamiyaasha caalamka ah ayaa isniintan maanta ah waxay ku shirayaan dalka masar halkaas oo ay kaga hadlayaan cimilada isbeddelaysa iyaga oo wajahaya cadaadis ku aadan in ay si aada u dhimaan wasaqowga hawada iyo in dhaqaale ahaan la taageero dalalka soo koraya oo heerkulka sarreeya uu saameyn u geystay shirka cimilada qaramada midoobay ee c o p ee ka dhacaya magaalada xeebta ah ee badda cas ku taalla ee sharmal sheekh ayaa waxa uu imanaya iyadoo dalalka dunida ay wajahayaan masiibooyin dabiici ah oo sii kordhaya kuwaas oo galaaftay nolosha kumanaan kunoo qof sannadkan oo keliya ayna ku baxday adduun dhan balaayiin dollar kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilownay sidii aad warkaba ku maqlayseen xaaladda degaanka qaayib ee gobolka galgaduud ayaa degan kadib dagaal saacado socday oo halkaasi ku dhex maray maleeshiyada al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka ah oo kaashanaya dadka degaanka wasiirka warfaafinta galmudug ayaa v o eda u sheegay in dagaalkaasi ay guulo ka gaareen islamarkaana ay jebiyeen maleeshiyada al-shabaab ee weerarka ku qaaday fariisimada ciidamada galmudug iyo kuwa degaanka al-shabaab ayaa dhinacooda waxa ay sheegeen in weerarkan uu ku bilowday qaraxyo ayna dileen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda mas-uuliyiinta dowladda ayaa aan dhinacooda weli ka hadlin khasaaraha ka dhacaya qaayib waxaana ilaa waa degaanka qaayib waxa uu ilaa iyo sagaashan kilomitir dhinaca bari ka xiga dhuusamareeb waxaana ciidamada dowladda ay qabsadeen toddobaad ka hor warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq weerarka oo ku bilowday qaraxyo ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo u dhexeeya ciidamada dowladda kuwa deegaanka iyo maleeshiyada al-shabaab inkastoo ay adag tahay in la helo xogta xaalka dagaalka kadib burbur ku yimid xaruntii isgaarsiinta ee deegaanka qaayib haddana saraakiil ku sugan deegaanka ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ee duulaanka kusoo qaaday qaayib lagu jebiyay dagaalkii aroortii ka dhacay deegaanka taliyaha qaybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka xooga dalka gaashaanla sare xasan jaamici ayaa ka warabaya dagaalkii qaayib iyo khasaaraha ka dhashay xilliga labaada subaxda fursanay ayay ayay soo weerareen khawaarijtu waxa weeye magaaladiina gacal baan ku haynaa wax hadda waxyeelaha oo ciidanka gaarina ma jiraan xaaladda magaalada waa sidaas waa fiicana waxay la hareen ma jirin uma suurto gelin wixii ay ay ay ay malaynayeen uma suurto gelin magaaladana gacantaa lagu haya kurdama jirnaa haddeerba saacadda aan kula hadla gaarsiintu waa cariiri weye marna way imaanaysaa marna way tegaysaa dhib ma leh laakiin waxa weeye hadda waxa noo muhiim ah in magaaladii ay nabad qabto gacantii khawaarijtana aysan ku dhicin oo gacantii ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda iskaashanaya ay gacanta ugu jirto marka khasaare fara badan oo ayaa ayaa nimanka gaaray hadday dee khasaare uusa gaarin maba ayna cariri lahayn waxaan rabnaa inaan tiraroobno hadda oo aan warbaahinta la soo socday waxaan ku darayaa waa laflacaari weye nimankaani tabartoodana waa iska soo ilaatay waxaan leenahay intaasay la ekeed wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shire falagle oo v o a la hadlay ayaa sheegay in dagaalka uu ahaa mid xoogan islamarkaana lagu jebiyey kooxdii al-shabaab ee duulaanka soo qaaday baabuur waxyaalaha qarxa lagu soo xiray iyo niman qarax ku xiraysan ayay iska soo hormariyeen ciidamada iyada ayaana xogta hor helay marka baabuurkii iyo kuwii wax ku xiraayeen dhammaantoodba inta aysan gaarin hadafka ay lahaayeen oo ahayd magaalada iyo dadka shacbiga iyo inay dhexgalaan ayaa lagu qarxiyay goobihii ay joog baabuurka weyn oo ay qarax saaran yahay waxaa la socday malaha ugu talagaleen markii magaalada u dhoweynayay inay si infantry u dagaalaan ciidamantisuula la aqoon waxaasoo dhan way gufteen dhowr nin oo isqarxinaysa ayaa meesha lagu qarxiyey kabacdiina ciidan fashilan oo wixii iska soo hormariyeen ayaanu iska horrimid waa la baacsaday duleedka fog magaalada qaayib ayaa la ciidamada iyadu ay sii bacsanayaan marka sidaasaa saaka u dhaceen oo ay ku talagaleen in magaalada ay xarakeeyaan wax weyn gaarsiiyaan ay kollega horti wasiir falagle ayaa duulaankii al-shabaab ee saakay ka dhacay deegaanka qaayib sidan ku sifeeyey ma maya saldhigga maana soo gaarin qaraxyadu waa kuu sheego waa laga aragti horreeyey laakiin fariisimada iyo dadka u dhadhow meelo dad maaragtay xablaha maaragtay cuntada u kariya ciidamada iyo dad reer miyiyaho meelaha joogay iyo xoolo ciidamada loo keeno meel duleedka ku xidhaay halkaas dad joogay waxwaa gaareen haddana weli maydkoodu yahay iskuma duwin waa dad si teelteela waxu gaareen oo banaanka ka ciidamada laakiin saldhigga iyo ab iyo iyo iyo iyo ku talagalkii ay ciidamada raiskoodu waxba ma gaarin waana laga horreeyey waa la qaxiyey qayib meel waxay xaruuna oo marka la eego xudunta galmudug meesha ugu culus bay ahayd oo ay joogeen waana wiigga hore ayaa la la jiiray si xooga laga qabsaday marka iyaguna qaayib in laga qabsaday waxay ahayd gab iyo in laga adkaaday saakan rabaal celintoodu waxay ahayd mar uun inaysa qabsanin way ogaayeen tabarta meesha taallana way dareensanaa laakiin ijaha wareerin iyo hafasho ee maaragta isagootina ayay haddii ilaahay kuuroo yahay saakan lasoo hawl tageen wixii ay filahayeena waa ku dhaceen kuna diyaar garowga iyaga iyo kutalagalka iyaga waa ku guulaysanay marka wax kale ma jirin meesha waxay meel ay ay qurunsadeen oo wax badan joogeen dhinaca kale ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ayaa duulaan ku ekeeyey fariisin maleeshiyada al-shabaab ay ku lahayeen deegaanka xiin dheere oo sidaa aan kaga fogeyn deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud lamana soo warin khasaare ciidamada isgarabsanaya ayaa dhowaan la wareegay deegaanka qaayib oo muddo ka badan toban sano ay gacanta ku hayeen maleeshiyada al-shabaab waxaana qaybo ka mida gobolada mudug iyo galgaduud ka socda dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhana maleeshiyada al-shabaab cabdulwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
guddiga caalamiga ah ee madaxa bannaan ee qaramada midoobay u qaabilsan dhulka la haysto ee falastiin ayaa magaalada jeneeva waxa ay ka bilaabi doonaan dhegaysi dadweyne oo la xiriira eedeymaha ku saabsan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ka dhacay falastiin wariyaha v o eda lisa shlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada jeneeva waxaa inoo soo koobaya xuseen barre aadan gudoomiyaha guddigan iyo madaxii hore ee qaramada midoobay u qaabilsanayd xuquuqul insaanka ayaa furi doona dhegeysiga isniinta maanta ah waxaana xigi doona marag fur toos ah oo ay bixinayaan saddex markhaati dhageysiga soo socda ayaa la filayaa in la qabto horaanta sanadka soo socda laakiin laguma qaban doono magaalada jeneva dhageysiga dadweynaha ayaa diiradda lagu saari doonaa amarada xiritaanka iyo eedeymaha argagixisanimada ee ay israa'iil u jeedisay dhowr urur oo aan dowli ahayn oo falastiiniyiin ah waxaa sidoo kale lagu eegi doonaa dhacdooyinka ku xeeran dilkii bishii mey ka dhacay daanta galbeed ee loo geystay suxufiyad falastiiniyeed ah islamarkaana haysatay dhalashada maraykanka shiriin abu caaqleh ayaa la sheegay in lagu dilay toogasho ka dhacday israa'iil baaritaan ay israa'iil ku samaysay dilka ayaa lagu soo gabagabeeyey in wariyaha loo badinayo in lagu dilay toogasho aan ulakac ahayn oo uu toogtay askari israa'iili ah oo aan ogeyn in ay saxafiyad tahay afhayeenka goraha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay rolando gomez ayaa sheegay mar uu la hadlayay warfidyanada in la qabanayo dhegeysi dadweyne si loo caddeeyo arrimahan waxaana uu sheegay in israa'iiliyiinta iyo falastiiniyiintaba ay markhaati furi doonaan
guddiga baaritaanka ee hadda jira waa mid gaar u ah inuu eego xadgudubyada xuquuqul insaanka ee dhulka la haysto ee falastiin iyo israa'iil waxayna yihiin dabcan dhexdhexaad waana baarayaal madax bannaan marka eedeymo kasta oo ku saabsan inay dhinac gaara u eexanayaan waa mid been abuur ah waa guddi madax bannaan oo dhexdhexaad ah waxayna eegayaan labada dhinac
um, they are independent and impartial, and we'll be looking at both sides.
guddigan ayaa la aasaasay labadii kun iyo koob iyo labaatankii waxaana dhisay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay afhayeenka guddigan gomes waxa uu sheegay in labada markhaati ee israa'iiliyiinta iyo falastiiniyiinta ay ku heshiiyeen in la aqoonsado islamarkaana si aan qarsoodi ahayn ay maragga u furaan laakiin waxa uu sheegay in dowladda israa'iil ay ka gaabsatay in ay markhaatiga furto amaba ay ka qayb qaadato So the Commission of Inquiry has reached out to Israel for its comments and seeking cooperation and access. Um, however, they have not responded. Unfortunately, they have not received that cooperation or access um, into the occupied guddiga Palestinian baaritaanka territory.
wuxuu la xiriiray Ah.
dowladda israa'iil si ay arrintan uga wada shaqeeyaan laakiin si kastaba ha ahaatee ma aanay aqbalin nasiib darrow guddiga ma aysan helin iskaashigaas ama gelitaanka dhulka falastiin ee la haysto maamulka falastiin way la shaqeeyeen guddiga waxayna wadeen arrintaas tan iyo bilowgii shaqada guddiga ee sanadkii hore
um, and have done so since beginning of their mandate uh, last year.
afhayeenka ayaa sheegay in macluumaadka sida caadiga ah lagu soo- laga soo ururiyo dhibanayaasha iyo markhaatiga dhegeysiga dadweyne ayaa sida uu sheegay meesha ka saaraya mala awaalka iyo wararka khaldan ee la xidhiidha shaqada guddiga guddiga ayaa bishii juun warbixintiisii ugu horreysay hordhigay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay laakiin safiirka maraykanka u joogta golaha michel taylor ayaa warbixintan ku tilmaantay caddayn kale oo muujinaysa isha gaarka ah ee lagu hayo israa'iil golaha dhexdiisa taasoo sida ay sheegtay loo baahan yahay in la joojiyo waxaana ay xustay in loo baahan yahay in golahu si siman uu u kurgalo dhammaan cabashooyinka iyadoo aan dal gaar ah la beegsan guddigan ayaa warbixin siiya golaha xuquuqul insaanka iyo fadhiga loo dhanyahay ee qaramada midoobay sanadkiiba mar
mahadsanid xuseen bare aadan oo inoo faahfaahinayay warbixintii wariyaha v o e da lisa shlain ee kasoo dirtay magaalada geneva mar kale galab wanaagsan inkasta oo ay tiradii ugu badnayd ee soo golooti ah kusoo qulqulayaan xadka maraykanka iyo mexico ayna maraykanka ka jirto sh- dhaqaale waa shaqaale yaraan ayaa khubarada waxa ay aaminsan yihiin in siyaasadda soo galootiga ay sii ahaanayso mid aan isbedelin kadib doorashada xilliga dhexe ee dalka maraykanka ka dhacaysa khubarada gaar ayaa waxa ay sheegayaan in haddii ay jamhuuriyiintu la wareegaan aqalka koongareeska in ay u badan tahay in madaxweyne joe biden uu u weecan doono in xeer madaxweyne uu u adeegsado si uu u gaaro hadafyada iyo arrimaha socdaalka elian bores ayaa warbixintan diyaarisay waxaa inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan neeraaj koshal oo siyaasadda bulshada ka dhigta jaamacadda colombiya ayaa u sheegtay v o a in jamhuuriyiintu ay haystaan mowqif siyaasadeed cad oo ku aadan soo galootiga waxa ay doonayaan in ay xadidaan socdaalka ayay tiri koshal oo sidoo kale ah khabiir iyo cilmi baare siyaasadda socdaalka ah waxa ay sheegtay in dhinaca kale dimuquraadiyiintu aysan sidaasi ugu sii fogeyn arrimaha la xiriira soo galootiga waxa ay taageero ka helayaan dad badan oo liberaalis ah oo aaminsan socdaalka kuwaasi oo doonaya in si bini'aadantinimo leh loola dhaqmo soo galootiga yimaada xadka kuwaasi oo doonaya inay xoojiyaan nidaamka magangelyada ayay tiri laakiin dimuqraadiyiinta ayaa ka baqaya in jamhuuriyiintu ay wax kasta u adeegsadaan si ay dadka ugu tusiyaan in dimuqraadiyiintu ay abuurayaan xuduudda oo furan biden ayaa xafiiska yimid isaga oo ballan qaaday inuu meel marinayo dib u habayn siyaasadeed oo la xidhiirta socdaalka maalintiisii ugu horeysay ee uu xafiiska la wareego waxa uu daaha ka rogay xeerka u s citizenship act of 2021 oo ah sharci socdaalka ah oo horseedaya arrimo ay ka mid yihiin hab ay koob iyo toban milyan oo qof oo sharci la'aan ah oo ku nool maraykanka ay muddo siddeed sano ah ku heli karaan dhalashada maraykanka waxaa kale oo ku jira qorshe lagu eegayo dib u dhaca ku jira fiisooyinka lagu bixiyo shaqada iyo barnaamij looga hortegayo in dadka ku tiirsan inay dalka ku joogaan fiisaha shaqada uu sharcigu ka dhaco iyo qodobo kale laakiin xeerkan ayaa ku xayiran koongareeska maraykanka waxaana inta badan loo arkaa mid dhintay tivi troy oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan bipartisan policy center oo ah hay-ad fadhigeedu yahay washington oo hormarisa xal ay labada xisbi u dhan yihiin oo ku aadan arrimaha socdaalka iyo siyaasadaha kale ayaa isniintii sheegay in haddii uu isbedelo maamulka koongareeska ay u badan tahay in biden uu u weecdo adeegsiga xeer madaxweyne si uu u meel mariyo wax ka beddelka arrimaha socdaalka sharciga loo yaqaano daaka ayaa ah tusaalaha amarka fulinta ee madaxweynaha waxaa la sameeyey xilligii maamulkii madaxweyne obama si qaab kumeel gaar ah masaafurinta looga badbaadiyo boqolaal kun oo qof oo sharci aan haysan kuwaasi oo iyagoo caruur ah la keenay maraykanka waxaana uu sharcigaasi u faa'iideeyey ilaa siddeed boqol oo kun oo qof biden ayaa dib u eegay daaka dadaal uu ku doonayo inuu ku caawiyo oo uu sharcigaasi kaga badbaado caqabadaha la xiriira sharci ahaantiisa laakiin weli waa mid aan hubanti lahayn iyadoo gobollada ay jamhuuriyiintu maamulaan ay sii wadaan inay ka raadiyaan maxkamadaha federaaliga ah in barnaamijkan lasoo afjaro farisa cardinal brown oo ahayd sarkaal arrimaha socdaalka waaxda arrimaha gudaha ee maraykanka xilligii madaxweynayaashii hore george w bush iyo barack obama ayaa v o a u sheegtay in hannaanka xilligan ee arrimaha socdaalka maraykanka uu yahay mid liita sababtoo ah dhab ahaantii ma aynan hagaajin muddo fog siyaasadeenna socdaalka ayay tiri brown oo sidoo kale ah agaasimaha xarunta the bipartisan policy center ayaa sheegtay in nidaamka uusan ahayn mid daboolaya baahida hadda jirta ee dalka iyadoo aan la eegin cidda hoggaanka u haysa aqalka cad waxaa jirta dayacaad sii socota marka laga hadlayo siyaasadda socdaalka ayay tiri dhab ahaantii qayb kasta oo nidaamka socdaalka ah oo aad eegto adeega dhalashada iyo socdaalka ee maraykanka waxaa haysta dib u dhac dhinaca codsiyada ah labadii sano ee lasoo dhaafay ma aysan bixin dhammaan kaararka cagaaran ee green kaariska ee uu sharcigu u oggolaanayo sababtoo ah ma aysan awoodin inay helaan waaxda arrimaha dibadda ayaa ugu dambayntii ka soo gurguuranaysa god ay gashay xilligii covid sagaal iyo toban iyadoo wajahaysa dib u dhaca codsiyada fiisaha laga soo dalbado dibadda laakiin weli meelo badan ayay adag tahay in ballan laga helo brown ayaa sidaasi tiri nidaamka magangelyadoonka iyo maxkamadaha soo galootiga ayaa iyana dib u dhaca wajahaya iyadoo ay taasina aad usii kordhayso sida ay sheegayso xarunta trak maxkamadaha socdaalka iyo kiisaska soo galootiga qaabila ayaa waxa ay ku dhammaysanayaan sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka kiisas gaaraya hal dhibiic sagaal milyan oo isugu jira magangelyadoon iyo weliba codsiyo kale oo socdaalka ah wakhtiga sugitaanka dhegaysiga dacwadaha magangelyadoonka iyo soo galootiga ayaa dhan ilaa shan sano
mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa tabinta iyada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
maalinta birita ah dalkan maraykanka waxaa looga dareerayaa doorashada xilliga dhexe taasoo la qabto bartamaha afarta sane ee madaxweynaha la doorto waxaa miiska saaran oo loo baratamayaa dhammaan afar boqolshaniyosodonka kursi ee aqalka wakiilada ee koongareeska oo xubnaha soo gala labadii sannaba mar la soo doorto iyo shan iyo soddon xubnood oo ka mid ah boqolka senatar ee aqalka koongareeska guud ahaan gobollada dalka maraykankana waxaa loo baratamayaa kuraasta aqaladooda baarlamaanka guddoomiyaasha gobollada madax degmo iskuullo iyo xafiisyada kale ee dadweynaha haddaba maxay waddamada afrika iyo bulshooyinka afrika ee soomaalidu ku jirto ka baran karaan doorashada dimuqraadiga ah ee dalkan maraykanka cabdiqafaar cabdi wardheere oo ah aqoon-yahan muddo dheer deganaa kana faallooda arrimaha maraykanka ayaa sharaxaya marka hore waxa doorashada xilliga dhexe ay tahay midteeramku wax kale maahae aqalkii sare iyo aqalkii hoose oo labadiiba doorasho aadayaan weeye oo sanadkuna uu ku salaysan yahay hadba ninkii markaas ama gabadhii markaas uu ka dha ka dhammaaday lixdii sano aqalka hoosena kulligood doorashay aadayaan afarta boqol iyo shan iyo soddon kuba mid termku kaas weeye oo waxaa ka maqan madaxweynihii iyoaan la dooranayn muxuu faa'iido u leeyahay marka doorashada maraykanka doorashada muhiimad weyn buu uleeyahay saddexda laamood oo dowladda maraykanka maxkamadda iyo kongareeska iyo white housku waa sinan yihiin marka waa lug ka mid ah saddexdii lugood oo dimuqraadiyadda maraykanku ay ku taagnayd iyo hadda sidaad ka warqabta waxaa controola labada aqalba waxaa controla xisbiga dimuqraadiga ah haddana waxaa la isku haystaa xisbigii control lahaa ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga marka aad iyo aadna waxay tilmaantaa mustaqbalka doorashada soo socota xagga madaxweynaha runtii wax weyn bay ka baran karaan sababtoo ah sidaad ka warqabto dimuqraadiyaddu sideedaba doorasho qof iyo codaa soomaalida iyo afrikaanka iyo waxay u maleeyaan dadku hadduu inta saf galo oo wax doorto in ay dimuqraadi inay yihiin dimuqraadiyadduna saa uma shaqayso waxa weeye asal hoose oo waxay leedahay qodobo waaweyn oo laisku ogyaho dhowr ahoo tirsan masalan inay wuxuu dimuqraadi yihiin waxaad ku ogaanaysaa waa in shuruuc adag oo lagu maamulo doorashooyinka iyo matalaada ay ka jiraan waa in xisbiyo ay jiraan tartamaya oo u tartamaya doorashada u tartamaya waa inay jiraan dad tirsan oo la yaqaan oo marna dalku waa inuu tirsan yahay dadku marna dadka in la tiro koobo inta codaynaysa sababtoo qof kastaaba ma codeeyo sidoo kale in la yaqaan soohodimaha iyo meelaha laga codaynayo iyo deegaanada laga codaynayo oo waxaan loo yaqaan precinctiga loo yaqaano iyo inay hadhow jirto haddii doorashooyinkaas iyo dimuqraadiyaddaas ama wixii dhacayay dhibaata ka timaado maxkamad kala saarta iyo meel loo noqdo marka waxyaabahaasoo dhan oo aan meel dhignayn aad bay u adag tahay in soomaalidoo kale iyo ay wax weyn ka barato sababtoo haddii la yidhaahdo doorasho qof iyo cod keliyaan aadaynaa oo aadan fahamsanayn wax allaaliya waxa ka hooseeyo oo kale masalan tusaale hadda puntland baa hadda ugu horeysa meelaha doorashooyinka isku dayaya qof iyo codka ah oo soomaaliya aad aad loo wadwado inta aan kuu sheegayna midna ma dhisna marka waxaad moodaa soomaalidu inay fahamtaa fiicnaan lahayd ama xoogga ay saaraan inay u fiirsadaan bal waxaan see saddex boqol iyo soddon milyan baa codaysoo saf gasha dee waxaan lagu kala hagaa oo lagu kala sameeyaa oo lagu maaragta lagu kala gartaa waxa salka u ahna waa qodobadaas marka ilaa rukunadaasoo dhan ay kuu dhigan yihiin ma ma fahmi karaysid dimuqraadiyaddu siday u shaqayso marka wax weyn bay ka baran karaan hadday aada ugu fiirsadaan sida loo habeeyo doorashada intaa leeg garyaqaan amiin haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada soomaalida maraykanka ayaa isna ka hadlaya waxaa laga baran karo doorashadan waxaa kale oo ay runtii tusinaysaa in awooddu ay ku jirto shacabka dadweynaha oo dadweynuhu ay yihiin kuwa awoodda leh dadka siyaasiyiintiina ay yihiin dad iyaga u shaqeeya oo adeegayaal bulsho ah oo ayna sida hadda aan afrika ka aragnay aysan ahayn qofka maaragtay mas-uulka ihi in isaga maaragtay laga haybaysto ee laakiin codbixiyuhu uu yahay ka ay mudan tahay in laga haybaysto oo runtii maaragtay awoodda leh waxay kalo u tusinaysaa runtii in iyadoo loolan adag la galay marka la kala guulaysto haddana in maaragtay la isku soo noqdo oo qofkii guulaystay kii u codeeyey iyo kaanu codeyninba uu mateli karo wixii dana oo ka soo galana ay ka dhammaysan karaan isku sina uu uga fikiro mustaqbalkooda in maaragtay si nabadgelyo ah intii loo tartamo oo waktiga ay dhammaatana hore looga socdo si kasta oo doorashadu u adag tahay in maaragtay haddana nabad looga gudbo oo markii codka la qaado hore looga sii socdo isagoo oon wax dhibaatay dhicin isagoo oon dadka la bara kicinin isagoo oon dad ku dhimanin isagoo oo maaragtay xataa haddii la mudaaharaadayo si asluubaysan oo nabadeed loosoo ban loosoo banbaxo dowladduna maaragtay ay ka shaqayso amniga dadka bannaan baxaya si nabada inay ku bannaan baxaan sidaana maaragtay lagu kala baxo marka waxyaalahaas ayaa ugu muhiimsan inaan ka faa'iidi karno waxaa kale oo iyadana runtii xusid mudan in ay muhiim tahay daahfurnaanta iyo in codadka si saxda loo tiriyo si maaragtay qofka runtii guulaystay ee codadka u badan helay ee muwaadiniintu ay doorteen in uu ku soo baxo oo aan waxba iyadoon laisdaba marinin ay suurtagal ka tahay qofku inuu afkaartiisa intuu gado dadka uu ka gado shacabka iyo dadweynaha codka bixinaya in sidaa ay ku doortaan dadkuna ay dareemaan in codkoodii meeshii la rabay dhacay haddii laga guulaystana in si cadaalada looga guulaystay aaminaan haddii ay guulaystaan inay cadaalad ku guulaysteen ay aaminaan waxyaalahaas ayaan isleeyahay iyo kuwo kale oo fara badan in laga faa'iidi karo in lagu noolaado waddan dimuqraadiya oo dimuqraadiyadda iyo maaragtay ay shaqaynayso codbixintu inkastoo doorashada maraykanka ay si dimuqraadiya u dhacdo haddana taasi ma damaanad qaadayso in musharax kasta oo ka qayb galaa doorashadan uu u arko mid cadaalad ku dhisan waxaa tusaale loo soo qaadan karaa doorashadii labada kun iyo labaatankii ee looga adkaaday madaxweynihii markaa kursiga ku fadhiyay dalkan maraykanka donald trump kaasoo diiday natiijada looga guulaystay gariiqaan amin haaruun waxa uu leeyahay waa sharci adag midka lagu kala baxo galdaloolada doorashadana xalliya
dhanka sharciga waxaan isleeyahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee aan ka baran karno in ay tahay xubin kasta oo mas-uuliyad haysa oo ka shaqaynaysa doorashooyinka ama mid qaab amniha uga shaqeeyaan ama qaab codtirna uga shaqeeyaane in aysan u shaqaynin siyaasi ase ay u shaqeeyaan dalka una shaqeeyaan sharciga inay u hoggaansamaan ay ku shaqeeyaan sharciga dalka u yaalana ay yahay ka mudnaanta koowaad la siinayo marna uusan adiga oo hubiyey codadka inay tirsan yihiin in aadan siyaasi marna dhegeysanin warkiisa sababta waxaawuxuu qofku aaminsan yahay ku kalsoon yahay sarraynta sharciga iyo maaragtay inuu yahay sharciga kan mudan in loo hoggaansamo ee aysan ahayn hogaamiyaha kan in loo hoggaansamo mudan marka uu khaldan yahay tan waxaan ka baran karnaa dabcan in maaragtay dadku ay ay ku kalsoonaadaan sharciga inta qofku uu sharciga raacayana cid wax yeelayn kartaa aysan jirin taas ayaan maaragtay ka faa'iidaynaa
sanadkan si ka duwan sannadihii hore waxaa ku badan dadka u taagan doorashada maraykanka dadka madow ee maraykanka kuwa afrika ka yimid iyo soo galooti kale in ka badan kow iyo toban soomaalida maraykanka ah ayaa kuraasta baarlamaanada gobolladooda u sharaxan gobollada maine minnesota ohio iyo gobolka washington waxaa kaloo jira kuwo kale oo u baratamaya xafiisyo dadweyne oo heerar kala duwan leh dhammaantood waxay ka dhex tartamayaan xisbiga dimuqraadiga xildhibaan maxamuud nuur oo ka tirsan aqalka baarlamaanka ee gobolka minnesota ayaa ka mid a waxaa tartamaya xilal kala duwan laba iyo toban qof oo xeer goboleed u tartamayo gobolka minnesota toddoba qof baa ka tartamaya dad soomaaliyeed toddobadaas qof saddex qof waxay u tartamayaan aqalka sanadka afar qof oo anigan ka mid ah waxaan u tartamaynaa golaha wakiilada laba qofna waxay u tartamayaan gobolka ohio hal qof waxay u tartamaysaa maine qofka kalena wuxuu u tartamayaa oregon state iyo gobolka washington saa darteeda laba iyo toban qof oo xilil kala duwan oo gobolka baa loo tartamaya markii lagu sii darana walaasheen ilhaan cumar oo congaresska ah ayada ugu sarreysaayo ayadana musharax weeye dabcan taas waxay muujinaysaa dhaqdhaqaaqa iyo awoodda ee dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan runtii aan kaga faa'iidaysanay muddo dheer baan ka soo shaqaynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan sidaan horey u sheegay dadkeena maaha dad marti ah markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fadhiisanno alxamdulilah maanta miiskii aan fadhinaa waagii hore waxaan sugi jiray in wax naloo qeybsho maanta annagaa qaybinaynaa tusaale ahaan anigoo ah guddoomiyaha kobcinta dhaqaalaha iyo shaqaaleynta gobolka minnesota miisaaniyadeeda gaar ah iyo maamulkeeda gaar ah waa mid aan aniga ma aragtay mas-uul ka ahay taaseetana waa horumarka aan gaarnay waxyaabo badan oo maaragtay aan dadka usoo qabanay aan adeegsanayno awooddii aan ku yeelanay gobolka minnesota taaseetana waxay kamid tahay waxay ka turjumaysaa in dadkeena ay fahmaan awooddooda meel baa lagu gaaraa codkooda meel baa lagu gaaraa qof walba muwaadin mas-uuliyad gaar baa saaran inuu codkiisa dhiibto doorasho kasta oo maaragtay socoto sidaa darteed waxaa umalaynayaa meel fog baan ka gaarnay haddii aan nahay dad ka soo jeedo qaaradda africa maxamuud nuur ayaan weydiiyey sababta ay soomaalida xisbiga dimuqraadiga ugu badan yihiin danteena waxaan ka dhex aragnay xisbiga dimuqraadiga oo aniga aan maaragtay matalayo taasaytana waxay noo muujinaysaa qof walba xor inuu yahay xisbigu rabuu ku biiri karo meesha dantiisa maaragtay ku kalifto oo dan dantiisa ka dhex muuqato uu matali karo saa darteeda waxaa weeye qofkii inuu xor yahay codkiisa dhiiban karo horumarkiisa iyo taladiisana u dhiiban karo qof uu maaragtay aamini karo trustkaasaytaa muhiim ah maxamuud nuur ayaa dhowr jeer oo uu guuldaraystay kadib isaga laftiisa ku biiray baarlamaanka minnesota waxa uu qabaa in soomaalida ay adkaysi siyaasadeed ku darsadeen dadaalka taasna ay tahay sabab kale oo ay bulshooyinka kale ee dalkan maraykanka qaxootinimada ku yimid uga dhex muuqdaan halgan dheer baan usoo maray doorashada maraykanka khaasatan golaha wakiilada dhowr jeer baan ku guuldaraystay hase yeeshee taasay tamiya jab iguma noqon sababta qofkii wuu ku fikaraa laakiin waa inuu kor usii kacaa horey usii socdaa taaseytan waxay muujinaysaa sabarka badan iyo dadaalka badan aan ku jiray inay dadkeena ila fahmaan hamigeena iyo meeshan u soconno taaseytan waxay ii ahayd tusaalo dad badanna tusaale u tahay qofkii inuusan niyad jabin uu fahmi karo maaragtay dadaalaha gaara qofkii waa inuu dadaala taaseytana waxay muujinaysaa siyaasaddu ma aha maalin keli ah waa siyaasad joogto ah labadii sanaba doorashaan hadda ku jira doorashooyinka hadda lasoo dhaafay labada jeer oo hadda maaragtay isku xigo keligeen baa musharax ahaa oo tartamayay cid kaloola tartamaysay ma aysan jirin taaseytan waxay ku muujinaysaa kalsooni gaar ah iyo waxqabadkii aan soo qabtay ee dadkii ay fahmi karaan waddamada qaaradda afrika markaad fiiriso dastuurada qaar badan oo waddamadaasi ka mid a waxay damaanad qaadayaan doorasho dimuqraadi ah oo xora oo xalaala iyo xaqa uu muwaadinku u leeyahay inuu wax doorto laakiin jiritaanka qodobadaasi dastuuriga ah ma damaanad qaadayaan hirgelinta doorasho buuxin karta heerarka caalamiga ah ee lagu cabiri karo doorashooyinka dimuqraadiga ah eryada ugu badan ee aad maqlayso marka doorasho ay ka dhacayso qaar ka mid ah waddamada afrika waxaa ka mid ah ku shubasho musuq maasuq sanaadiiq la xaday laaluush dad laga hor joogsaday inay codeeyaan iyo kuwo kale oo badan inkastoo soomaaliya aan weli laga qaban doorasho qof iyo coda burburkii kadib haddana waxaa doorashooyin si furan loogu baratamay ku yimid ilaa iyo shan dowladood laga soo bilaabo sannadkii labada kun maxamuud nuur waxa uu leeyahay wax badan bay ka baran karaan doorashada maraykanka doorashada waxay ka turjumaysaa rabitaanka shacabka khaasatan waa doorasho ku salaysan qof iyo cod waa doorasho xor ah waa doorasho xalaal ah hase yeeshee waxay u baahan tahay in la difaaco dimuqraadiyadda waa mid difaac u baahan waa laga maarmaan in la gaaro dadkana lagu dhiirogeliyo si lagu gaari lahaa muddo dheer baan sugaynay waxaan rajeynayaa inaan gaari doonno insha allah wixii aqoon iyo tusaale iyo khibrad aan hadda u yeelanay diyaar baan u nahay inaan la wadaagno wadanka soomaaliya ee dadkeena inaan la wadaagno waa laga maarmaan wadanka soomaaliya markay gaarto heerkaas bay horumar weyn gaari karta sidoo kale qaar ka mida soomaalida ku nool dalkan maraykanka ayuu barnaamijka elayska v o eda weydiiyey waxaa dimuqraadiyadda maraykanka gaar ahaan doorashada laga baran karo sabaax diiriyo yuusuf degan gobolkan minnesota in badanna deganay waxa aan ka baran karnaa saddex wuxood baan u dhigi karaa kow habku qofku wuxu doorto qofka siyaatiy markuu doonayo inuu ololo ama doorasho ka qayb galo qaato qofka wuxuu ku dooranayaa mabdaciisa iyo inuu mateli karo iyo inuu qofku u arki karo iyo qof ay isku siyaasad yihiin oo kale berri ka maalinna haddii uu xafiiskiisa ugu tago qofka uu la xisaabtami karo xisaabtan la iman karayso odhanaya anigoo hebel hebela degana gobolkan ee meeshaa kaa soo doortay sidaa xisaabtan baa imanaysa talabaad waa ololeynta habka ololaha loo sameeyo ololaha halkan waxaa la sameeya albaabadaa la garaacaa waraaqaa dadka loo geeyaa qofka siyaasiga isagaa u taga dadka su-aalo waxay qabeen buu uga jawaabaa wuu isbaraa berrika maalinna siduu hadhowto qofkiiyo wejigii loo ogaado kadib xayeysiin baa la sameeya telefishinada iyo waxyaabaha kala duwan baa meesha laga arkaa waraaqana dadka waa social mediana waa la isticmaala sidaas habkaasaa loo ololeya berrika maalin qofka markuu kusoo baxo doorashadii ay dhammaatana qofka guuleysta iyo qofka guuldareysta way isu tahniyadeeyaan oo waa loo hambaliyaa ka guuleysta berrika maalinna qofkaasi sinaana buu dadko dhan u wada matalaa kii la mabda ahaa ee la xisbiga ahaa iyo kii aan la ahayn intaba si sinaan ahoo oo guud ahaana ayuu qofku u wada matalaa kulligoodna sharcigaay u wada hogaansanaadaanoo ma hadhowta ma yidhahdaan ama xaqdaraa layga gorto ama reer hebel ama reer hebel ma odhan ma yidhahdaan laakiin sharciga ayaa aad halkan u sarreeya oo habka sharciga loo adeegsado ayaa loo aada loo tixgeliya marka saas siyaabooyinkaasi uga duwan tahay oo aan ka baran karnaa inaguna in sharciyo adadag laga soo samaaro doorashada berri ka maalina isku tanaasul iyo habab kala duwan in loo ololeeyo ayaa ila wanaagsan bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed aadan oo ku nool magaalada minneabolis ee gobolka minnesota haddii aan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashaada iyo waxyaabo badanba horta aynu ka baran karnaa oo ay ka mid tahay in meesha uu yimaado waxaa la yidhaahdo isla xisaabtanku oo qofkii aad dooratay ama xisbigii aad dooratay in isla xisaabtan aad ku samayso oo laga daba tago ballanqaadkii uu sameeyey iyo waxa uu qabtay haddii uu qabtay wax wanaagsanna lagu lagu mahadiyo haddii aanu qabanin wixii uu ballan qaadanay in la dabagalo oo su-aalo badan la weydiiyo taasay ila tahay aniga ra'yigayga haddii aan inaynu u baahannahay inaynu waddankeena ku celinno
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa guuleed ibraahim waxaan ku noolahay magaalada brunseville ee gobolka minnesota haddii aan isku dayo su-aashaasi aniga aragtidayda waxaan qabaa inaynu ka baran karno doorashooyinkan maraykanka qofka in lagu doorto aqoontiisa iyo kartidiisa halka iminka qofka waddankeena tusaale ahaan qofka han kale ee doonaya inuu xil u tartamo ama jago marka hore waa in odayaasha beeshiisa uu soo maro oo ay iyagu soo buruufgareeyaan amba iyagu isla qaataan inuu ninkaasi tartamo haddii aanad odayaashaasi aanay ku soo ansixin amba aanay sukaa soo raacin inaad tartantaba kuma suurto galayso marka anigu waxaan qabaa in laga barto doorashooyinkan maraykanka in inta laga guuro odayaashaasi qofka han kale ee tartamaya lagu xusho aqoontiisa qofkani muxuu soo bartay iyo kartidiisa qofkani ma u qalmaa jagadan uu u tartamayo anigu waxaan qabaa in arrintaasi laga baran karo doorashooyinkan maraykanka
magacaygu waa cabdirasaaq sheekh mursal waxaanan ahay bare wax ka dhiga dugsiyada dadweynaha ee magaalada minneapolis waddankanna waxaan ku noolaa ku dhowaad toban sano waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka baran karaan soomaalida doorashooyinka midtermka waa ay fara badan yihiin hase yeeshee midda ugu muhiimsan aan isleeyahay waa laga baran karaa waxaa weeyaan hanaanka isla xisaabtanka xukuumadda lala xisaabtamahayo dadka amerikaanka ah waxay fursad u helayaan laba sano kadib markii ay doorteen madaxweynahooda in ay xisbigiisa ku soo celiyaan in uu aqladiyad ku noqdo aqalka sare iyo aqalka hoose ee maraykanka looga arrimiyo marka waxaa muuqata haddii amerikaanku ay ku qanci waayaan dowladooda in ay dooranayaan mucaaradka oo aqlabiyad ay noqonayaan taasoo u sahlaysa in ay la xisaabtamaan xukuumadda waxyaabaha aynan rabin ama amerikaanka aan u fiicnayna ay ku hor istaagayaan awooddaas ayuu leeyahay congress marba u sameeyo marka soomaalida waxa ay ka baran karaan waxaa weeyaan hanaanka dimuqraadiyadda ama isla xisaabtanka joogtada ee dowladda inta badan waxaa dhacda madaxweynaha in la doorto afar sano afartaas sanana dhihi karo afar sano mandate baan haystaa cid ila hadli kartaa ma jirto marka nidaamkan labada sano kadib lala xisaabtama madaxweynaha waxay keenaysaa inuu madaxweynaha cabsado waxa saxda ana uu sameeyo mar walba
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa farxaan daahir waxaan deganahay magaalada st antony ee gobolka minnesota haddii aan isku dayo inaan jawaabtaadaas aan su-aashaada aan ka jawaabo walaal waxay noqonaysaa waxyaabaha aynu ka barani karno waxaa ka mid ah dadyowgan wadamada reer galbeedka ku noole inta badan waxay eegaan dantooda qofka ay dooranayaan waxa uu yahay bay eegaan oo waxay dhahdaan qofkani tusaale ahaan macalimiinta muxuu ka aaminsan yahay ama muxuu ka aaminsan yahay beeraley haddii aan ahay beeralayda haddii aan shaqaale ahay muxuu ka aaminsan yahay shaqaalaha qofku markaa waxa uu eegaa danta isaga ugu jirto qofkani uu dooranayo ama waxa uu kusoo kordhini karo halka inagu markaynu wadamadeeni joogno oo kale aynu ka eegno qofkani ma ree hebelba mise ree hebel ma aha si mar dhow markaad makhaayadda tagto aan ree hebel xildhibaankoodii wuu dhacay aan lagaaga adkaaninba waxaad ugu codaynaysaa qof aad kala dantihiinba ama qof aydaan magaranaysaa wax aydan isugu timaadaanoo mabda ahiba aanu jirin keliyaata inaan fadhi kudirirka ama makhaayadahaan lagaaga adkaanin soomaalideennan xataa iminka reer galbeedka degan way barteenoo berigii dhoweyd hal qof oo nooga codeeyey muu jirin donald trump dadka dhammaantood waxay wada codeynayaan joe biden marka loo eego caydii uu noo geystay marka loo eego waxyaabihii kale ee kasoo baxbaxaya iyo ballanqaadyadii qeybta kasoo horjeeda ay sameynayeen dhammaantay dantayaan wada eeganay oo xataa masaajidada waxaa laysaga wacdiyayay in laga codeeyo donald trump oo loo codeeyo xisbiga dimuqraadiga ah annagoo mabaadii iyo wixii aan danteeda ka aragno oon ka arkaynay marka waxyaabaha ugu waaweyn aanu ka barani karna waa inuu qofka uu dantiisa eegto ee aanu eeganin qofkani haddii uu cadaan yahay haddii uu madow yahay haddii uu kala qabiil yihiin iyo haddii ay isku qabiil yihiinba in qofku keliyaato uu eegto oon dantiisa kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a soomaalida maraykanka oo u warramayey barnaamijka ilayska v o eda dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leennahay internetka ee somaali at v o a news dot com ama boggeenna facebook inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaad xasan ayaa nala socodsiinayay barnaamijka eleyska v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ah ee v o a si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii doodda gaaban waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
magaalada muqdisho iyo meelo badan oo ka mida gobollada dalka soomaaliya waxaa shaqola'aan ba'ani ay ku haysataa dhallinyaro soomaaliyeed oo intooda badan soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada haddaba dhallinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu samayn karaa ma iyaga ayaan u diyaarsanayn inay shaqaystaan mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhallintaasi kaga aadanayd waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya cabdifataax ibraahim casharo iyo cabbaas cali nuur oo labaduba ka mida dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya
dhalinyarada soomaaliyeed waxaa shaqo abuur loogu samayn karaa aan isleeya aniga in qayb lixaad le ka qaadato dowladda federaalk ee soomaaliya dowladda federaalk ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada jiheyso xirfado kala duwanna dhalinyarada lagu jiheeyo markay hadda kasoo baxaan dugsiyada sare iyo markay hadeertan kasoo qalinjibiyaan jaamacadahaba dowladda loogu fadhiyaa aan isleeya inay dhalinyaradu ayadu kala jiheyso islamarkaasna xirfado kala duwan ayada u abuurto saaxiibkii cabdifataax arinta uu ka dhawaajiyay arinta uu mas-uuliyadda dhan dowladda madaxa uu ka saaray xogaha waxaa u malaysaa inaan kala fikir duganahay dowladda waxba micnaha ay hadda ay leedahay ama mas-uuliyad ay intaas ku shaqaalaysiiso shaqo oo awood abuur ugu samayso nothing ma laha awooddaas ma laha laakiin in la gaarsiiyaa la rabay dhallinyaradii ayay gaarsiiyaan tusaale ahaan muqdishoaan joognaa waxaa laga shaqeeya ugu badan waxa ay tahay dhallinyarada ay ka shaqeeyaan bajaj maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka shan iyo toban doolar toban doolar lacag soddon maalmood toban doolar lacaga ku dhufo qofka markuu dhalin yaray ugu yaraanoo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa mahadsan yihiin qof walba dhalinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqa la geen karo oo shaqadii markii la geeyna waxba ka qaban karin laakiin wadankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqaysa naftoodana horumaraya waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan cidna yaysan khaladka ayaga ay leeyihin cidna yaysan saarin hurdada ha ka kacaan cabdi fitaax maxaad ku sababaynaysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhallinyarada shaqo abuur u sameeyaan waxaan ku sababana xasan waxaad moodaa haddaan indhaha la istiraynin dowladda skiiliskan uu saaxiibkayga hadda ka hadlayo xirfadaha uu leeyahay dhallinyar inay ka faa'iidaystaan sidii beerihii oo kaleeto kalluunka inay soo saartaan oo kaleeto waa shaqadii dowladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay sababtoo ah dowladda ayadaa laga rabaa inay dhallinyarada intay xirfadahan ku jihayso inay dhallinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iidaystaan oo hadda xilligii dowladdii kacaanka ay jirtay waxa ugu badanee dadka ay ka faa'iidaysan jireen beerahay ahayn beeraha dadka intay iskooda ayaga isku xilqaameen si iskooda aguma aysan faa'iidaysanayn dowladdiia waxay bartay dadka inay ahmiyad weyn leedahay beeraha sidaas darteed wacyigelin fara badana la sameeyey beerihiia dadka khududuruuriga laga helay soo go-a waxaa la sameeyey maalgelin fiican dowladdu ay ku samaysay dadka dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen xasano xaaladayna sida aad la socotid maanta mooska caadiga ahaa ee beerihii soomaaliya ka baxay a maanta turkiya dowladana loogu keenaa qofka dhallinyarada ah ee beeraleyda maanta intuu noqdo ee moos laba sana ama sanad inuu intuu kor fadhiyo beertiisa markuu soo go-o la yidhahdo moos turki laga keena jooga hoteelada magaalada hadda mooska turkiya laga keenay wada qaadanaya sababta waxaa leeyahay mooskan dibadda laga keena waa moos yaroo jaalle ah waa nadiifsan yahay kanaa la qaadana okay qofkan marka beerta usoo go-day markuu suuqi yimaado hadduusan suuqi beertiisaysan waxba ka gooni ama dalagiisuusan suuqa waxba ka gooni maxay micno abuurtay dhallinyarada iska dhaafay hadda haddaa xogaha hoose la socotiin dadkii caadiga ahay ee beeraleyda ahay ee soomaalida ahay ee la yaqaanay muddada dheer beerihii ku jira hadeerta intay beerihii kasoo tagaan ayaa waxaad moodaa hadda in dad lala-ayaa beerihii tabcadaan oo dadka fursado kaleeta oo barakacyaal isku beeloon galey iyo mucaawino u fadhiyaan waa nasiib daro weyn oo dhacday haddii marka dowladda ee jihadaas ugu faa'iideyn lahayd dadku oo wacyigelin fiican samayn lahayd oo dhiirigelin fiican loo samayn lahaa oo dalagooda markuu soo go-o dunida loo iibgeeni lahaa wax muuqdee noqon lahayd cabbaas waxa aad xustay in dhallinyaradu ay yihiin kuwo jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliila oo aad arrintaas u haysaa xasan kaafiyo inay dhallinyarada hurdo waxaa kuwa caddaynaysa hal arrimood oo keliya fiidi boqolkiiba sagaashan maanta social media wax isticmaala yaa u badan su-aasha adaan ku weydiinaya kulli meel bay fadhiyaan fikir doodii dhan dad maskaxda laga haysto waay dhallinyaradaas marka waxaa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan hadday tahay bajaaj hadday tahay kalluumaysi hadday tahay beerihii haddii ay tahay inay bacadle noqdaan haddii ay tahay inay shirkado furtaan haddii ay tahay inay service ka shaqeeyaan hal arintood hal arrimood waan ku darsanaya arrinta aan ku darsanaya waxay tahay dowladda inay abuurto waay buu yiri saaxiibkayga waa ka soo horjeeda waxaan ugu soo horjeeda waxay tahay xarumo bixiyaa jira vocational training farsamo gacan haddii ay tahay computer skills haddii ay tahay balambagi oo si tubada loo geliyo ma haysano wax tubo geliya maanta haddii ay tahay electricity ma haysano wax koronta oo aaday u yaryihin haddaan haysanana ama waa la soo karisaa meelahaasaa laga soo kariya marka dhallinyarada waxa aan rabnaa inay jiifka ka toosaan fursado waxaa yaala magaalkan adduunka oolin waxaynu joognaa gebagabadii doodda xalku muxuu yahay cabdifitaax xalku wuxuu yahay xasanow in dowladda macaahidii hore ee tobabarada ee dadka lagu tababari jiray sida kii managementiga ahaayo sitam iyo macadkii kaleeto xirfadaha horumarinta gacantoo kaleeto in dowladda intii macaahidii hore dib loo loo soo cusboonaysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yidhaahdo imaada macaahidda dhalinyarada iskiiliskooda la dhiso xirfadooda la dhiso tababaro loo sameeyo kadibna dowladda ee dhalinyarada cududooda ay ka faa'iidaysato intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdifitaax ibraahim casharo iyo cabbaas cali nuur oo labaduba ka mida aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho kusoo diyaariyey isla muqdisho intaanan kasoo tallaabin xubinta cayaaraha waxaa kusoo diyaariyey mahad cali xidir
waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo ah laaba idinka yimaada magaalada muqdisho inta badan barnaamijkanan waxaanu ku faaqidnaa sabdidi iyo axad ciyaarihii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida brimier liaga siriada talyaaniga iyo liligaha sbein alaaba barnaamijka waxaa ila faaqida dad aqoon u leh isboortiga galabtana waxaa barnaamijka ila faaqidaya shaahid caabi jamcaale oo barnaamij soo saare arrimaha ciyaaraha ka ah mid ka mid ah idaacadaha maxalliga ku yaalla muqdisho iyo liibaan cabdi warsame oo in ka badan shan iyo toban sana daawanaya ciyaaraha kala duwan ee caalamka labadiinama ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a waa dhowahay mahad aad baan kudhowahay mahad waxaan rabaa inaan ku bilaabo su-aasha ugu horeyso shaad cabdi jamcaale ka waran horyaalka xiisaha badan ee brimier liaga kulamadii la ciyaaray maxaa laga soo calaamaday mahadow horta waan ku dhowahay markii la fiiriyo horyaalka dalka ingiriiska ee brimier league kulamo ayaa laga ciyaaray iyadoona markaasi manchester united iyo sidoo kale kooxda aston villa oo ahaa kulan markaasi sidii la filayay aysan ugu dhicin taageeraasha manchester united ama waxaa laga soo calaamadeeyey in manchester united markaas saddex gooli ewer ama saddex gooli hal markaas ay kaga badiseen adiga aston villa macalinka markaas dib ugu soo laaftay horyaalka dalka ingiriiska macalinkii hore ee markaa arsenal soo leylinayey one emry ayaa guushiisii marka ugu horreysay mar kale ka qaatay kooxda ma united ninkan dhowaan ayuu markaas horyaalka dalka sbain ka yimid sidoo kale kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal iyadana hal iyo eber ayay daqiiqadihii dambe markaasi ay kaga badisay kulan london derby ahaa ciyaar markaasi ka dhacday garoonka stamford bridge ee kooxda kubadda cagta chelsea waa soo noqonaynaa shahed cabdi jamcaale liibaan cabdi warsame arsenal waa raaxaysatay kulan aad u weynay london derby siduu shahd sheegay ayay la ciyaartay kooxda chelsea maxaa ka qaldanaa isleedaha kooxda chelsea iyo guulaha arsenal balka waran aadaa u mahadsan tahay horta kulanka kulanka markaasi toddobaadkan horyaalada yurub oo ay aadaa isha loo wadahayey arsenal waa la tijaabinaya kulamo badanee soo ciyaartay united kasoo badiday kulamo waaweyn tottenham iyo manchester united aan dhahay liverpool kasoo adkaatay chelseana markaasi waa laloo saadaalinaya bal guusha maxay noqon kartaa iyadoo la ogyahay chelsea kulankii hore in laga soo badiyey macalinka kooxdiisa hore ee brighton ayaa afar gooli gool uga soo badisay markii uu tagay garoonkii kooxda kubadda cagta ee brighton qudhiisa cadaas weyn ayaa saarnaay oo waa la fiirinaya marka maadaama koox gurigeedii joogto kulanka hore lasoo garaacay macalinka uu cusub yahay guulna looga baahan yahay marka waxaa las dhahaya chelsea ciyaar markaas ciyaarta ciyaari ciyaari jirtay ciyaar ka duwan ayay la imaan doontaa laakiin ma dhicinoo waxaad u malaysaa macalinka inuu isqaldayo inta badan daafic uu kusoo galay kooxda chelsea markii la afriyo shaxda kusoo gashay ciyaartoydan waxaa u malaysaa in aysan haysan ciyaartooy waaweyn oo markaas dhanka dhalinta ku fiican abomayangia ciyaarta markaas ciyaarayay ilaa lixdan iyo afar daqiiqo sideed jeer oo keliya ayuuna markaas banoniga taabtay marka waxay halkaas ka muuqato in kooxda chelsea aysan haysan markaasi wariyaan markaas halis badan marka la fiiriyo maadaama xidigii dhan oo markaas hogaaminaya weerarka oo sideed jeer gosh taabtay arsenal marka la fiiriyo dhalinyaro waxaa markaas jirta soo soo kacday moral ahaan arsenal aad u dhisnoodo maadaama kulamada premier leaga soo wada ciyaareen ama xil ciyaareedka dhanba laba kulana laga badiyey oo europe leaga iyo kulan oo markaas premier leaga ah si tiyaabadisa iyo dirqi ku badisa marka waxay arteta ka faa'iideysanayay intaan la aadin koobka adduunka in hogaamiyo markaas premier leaga maadaama hal kulan bas ay ka dhiman tahay shaahid cabi jamcaale ka waran qaabka uu socda horyaalka xiisaha badan ee seriada talyaaniga milan iyo inter iyo juventusba iyo roma kooxda kubadda cagta napoli dhammaan way wacdarinaya ka waran aragteeda ku aada horyaalka talyaaniga mahadow horta markii la fiiriyo horyaalka dalka talyaaniga ee seere-ada loo yaqaano sanadkii ugu dambeeyey waxaa ku guuleysatay horyaalkan iskudaataha naadiga a c milan sanadkan wuxuu yahay mid mar kale ay ku xifaaltamayaan kooxaha markaasi quwadda weyn ku leh sida napoli sidoo kale a c milan iyo sidoo kale kooxaha inter milan markii la eego horyaalkan waxaa markaasi hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee napoli soddon iyo shan dhibcood ayayna markaasi leedahay halka a c milan ay ku jirto kaalinta markaasi labaad kulanka amaba ay guuleysteen markii la eego horyaalkani napoli waxay doonayaan in iyaguna ay meel ka soo baxaan ay guuleystaan amaba sanadkan ay qaadaan maadaama sanadkii hore ay c milan ay ku guuleystay sanad kasii horeeyana inter milan ay ahayd wixii kasii horeeyana dee juventus ay ahayd mid markaasi inta badan ay ku baashaalaysa ama horyaalkan inta badan xoog ku haysatay liibaan cabdi warsame ugu dambeyntii ka waran xiisaha iyo qaabka uu socdo horyaalka laliga aad baa umahadsan tahay mahad sbain aad uu markaasi horyaalkaas u kulyahay horyaalada aad loo daawado ayuu markaas kamid yahay maadaama barcelona iyo real madrid ciyaartooyda rabtaa ka tagaan kooxda laakiin taageerayaashii weli waa joogaan hadda si ku meel gaara barcelona uu hogaaminayso maadaama iyadu ay ciyaarta markaasi saddex iyo toban kulan real madridna labayo toban kulan ciyaartay barcelona markaasi guul fiican ay gaartay balse horyaalka waxaa u malaysaa markaan inuu labadan koox u dhexeeyo laakiin marka la fiiriyo awood ahaan waxay u cadcaddahay ama marka la fiiriyo qaabka wax u socdaan in real madrid xoogaa ay tahay kooxda ugu cadcad oo sanadka labaad xiriira ku guuleysan karto barcelona iyadoo laftarkeeda mashar yara laakiin tayada ciyaartooyda markii la isku fiiriyo labada koox real madrid ayaa fiican oo haddana jaabiyoonka ciyaareyso oo moral fiican haysato marka macalin xaafi inkastoo guuldaradii markaas ugu horeysa kala kulmay kooxda real madrid marka kolito wuu dagaalami doonaa laakiin kooxda real kula dagaalami doonto barcelona ay noqon doonta atletico madridna laftirkeeda sooma dhow iyadu waxay leedahay markaasi labaatan iyo afar dhibcood hagaagka aad baad mahadsan tihiin intaas ayaan kusoo gabagabinayaa barnaamijka faqraadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay igala qaybgelayeen mashaahir cabdi jamcaale oo barnaamij soo saare ka arrimaha ciyaaraha mid kamid idaacadaha ku yaala maxalliga muqdisho iyo liibaan cabdi warsame oo in badan daawanaya ciyaaraha kan iyo kulan dambe waa mahad cali xadar oo nakaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyaad u mahadsan tahay mahad haatanna heestan dabacsan nala dhegaysta ahaan baahinteennii galabnimo ayaa intaasi ku eg intaan mar kale kulmayno waa anigoo ah cashe ibraahim aadan oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo